بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال الملك ائتوني به أستخلصه لنفسي فلما كلمه قال إنك اليوم لدينا مكين أمين waxaan ku dhex jirnay fii suurati yuusuf waxaan soo aragnay markii nebiyullaahi yuusuf boqorkii oo ru'yadii u fasiray oo ay cajab gelisay tafsiirka uu maaragtay sameeyey nebiyullaahi yuusuf inuu u soo cid diray oo yidhi ninkaas ha la ii keeno nebiyullaahi yuusufna inuu maaragtay ka cudur daartay bixitaankii xabsiga uu ka baxo ilaa baraa'adiisa ay muuqato inuu beri yahay waxa lagu soo xirana ay dulmi yihiin inay caddaato darteed uusan xabsigii dhaqso uga soo bixin markaas boqorka waa tii uu dumarkii kulmiyey ayagana ay qireen iyadoo haweenkaasi ay ku jirto imra'atulcasiizi ay ka mid tahay in ay qireen nebiyullaahi yuusuf inuu arrintaa beri ka yahay wax xumaanna aysan ku ogayn haweentuna ay ahayd tii maaragtay naftiisa ka doontay inay ahayd marka arrinta markii ay saaxadiisii ay beri noqotay yacni markii nebiyullaahi yuusuf tuhmadii ay dadku ku tuhmeen inuu ka beri yahay ay caddaatay ayuu markaa mar labaad u cidiray boqorkii u cidirsanaya wa qaala almaliku i'tuunii bihi astakhlishu linafsii wa qaala almaliku boqorkii markaasu wuxuu yidhi markii xaajadii dumarkii ay dhammaatay ayuu wuxuu yidhi i'tuunii ii keena iila imaada bihi yuusuf ii keena astakhlishu yani waan u saafi yeelan linafsii naftayda baan u khaalis yeelaya yacnii aniga mooye cid kaloo ila wadaagayso lama arka weeyaan astakhlishu linafsii naftaydaan u gooni yeelaya cid kale oo maaragtay yuusuf ila musaarakaynayo ila wadaagaya istishaaradiisa iyo taladiisa lama arka weeyaan sidii baa marka yuusuf loo doonay nebiyullaahi yuusuf xabsigiibuu sida uga soo baxay boqorkiibuu u yimid markuu u yimid falammaa kallamahu markii uu hadlay boqorkii oo uu la hadlay yuusuf weeyaan qaala boqorkii wuxuu yidhi innaka yuusufow alyawma maantadan la joogo ladaynaa agtayada waxaa tahay makiinun ay duu makaanatin mid darajo u saaxiib ah ayaa tahay weliba haddana amiinun mid la aamino oo amiinahoo sirteenna iyo shay kasta kulligii loo aamino baa tahay buu yidhi hadalkaas ayuu nebiyullaahi yuusuf boqorkii ku yidhi marka markii yani falama kallamahudan yani hadda waxaa loo jeedaa faacilka nabiyullaahi waxaan u jeedaa waa laga dhigi karaa boqorka waxaa kaloo laga dhigi karaa yuusuf laftiisana culammada waa u celiyaan falama kallamahu hadda waxaan idhi boqorka markuu hadlay oo yani oo yuusuf la hadlay oo marka mafcuulu bihiga oo damiirka mutasilka ahi waxaa weeye waa yuusuf wey falama kallama almaliku yuusufa markuu la hadlay qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin ama in yuusuf laga dhigo falammaa kallamahu yuusuf markuu hadlayoo boqorkii uu la hadlay qaala boqorkii wuxuu yidhi innaka alyawma ladayna makiinun amiin hadalkaas ayuu ku yidhi weyaan marka wuxuu boqorku aayaddan ku sheegay oo allah nooga xikaayooday in yani maaragtay uusan cidna aysan yuusuf la wadaagaynin istishaaradiisa wuxuu leeyahay astakhlisuu linafsii يعني معنيه وحوي أجعله خالصا لي دون غيري أنيق أبا لقوني نقنيو عدكلو إلى وذاقي ساهي يوسف لما أركه سداس أيوليه ويان مركا الاستخلاص حق اللغة وحال هذا استخلاص مركا أي تعريفين أيان وحال هذا طلب خلوص الشيء من شوائب الشركة يعني ساسي علماء كو تعريفيا استخلاص وحال هذا شيء أو كسافي النقضة wadaagsi ka saafin noqdaa doonista la doona baa la yidhaahdaa waa taa weeyaan in lagula wadaago aadan yani aadan doonaynin dalabkeeda iyo doonisteeda la doono ayaa la yidhaahdaa marka macnaheedu waxa weeye ajcaluhu min khaasatii wa ahli mashhuuratii waxaan ka yeelayaa dadkayga khaaska ii ah iyo kuwa aan la tashado يعني مارتي بان كييليا ويان اهلك مشاورده dadka ahalka u ah ayaan kayeelaya weeyaan marka hadalkaas uu yiri qaal وقال الملك بقركي wuxuu yiri iituni bihi yusuf ikeno ila imada astakhlisu asafi yele linafsi naftayda aanu gooni yele aniga mustashar hay noqdo oo la taliye hay noqde ikeno buu yiri falamma kallamahu markii boqorkii uu hadlay oo yuusuf uu la hadlay qaala boqorkii wuxuu yidhi innak innaka adiga yuusufow ladaynaa agteenna alyawma maanta waxaa tahay makiinun mid darajo u saaxiiba baa tahay yacni makiin baa tahayoo darajo baad agteenna ku leedahay wey bimacnaa duu makaanatin wamansilatin rafiica baa loo jeedaa darajo sare ayaad agteenna ku leedahay martabaan ku gaarsiinayaa weeyaan saasuu leeyahy weliba haddana amiinun mid la aamina baa tahay oo mu'taman ala kulli shay'in wa ala asrarina yani shay kasta kulligii baa lagu aaminaya xataa sirtayda lagu aaminaya maxaa yeelay qofka mustashaarka ihi oo la taliyaha adiga kuu ihi waa qofka asirtaada u sheeganaysa weeyaan ood kala tashanaysa wey yuusuf marka darajadaas ayuu maaragtay allah gaarsiiyey boqorkaasoo ayuu u khasbay weeyaan marka inta markii ay isdhaafsan hadalka markuu boqorkii yiri nabiyullah yusuf talabu marka codsi buu geystay qaala nabiyullah yusuf wuxuu yiri ij'alni mar hadii makaana iyo darajaba aad isiisay ij'alni igayel ala khaza'in al-ard ala hifz khaza'in al-ard masr dhulkaas ard misra khaznadaheeda oo xoolihii ah ninka xifdiya iga yeel buu yiri aniga iga dhig ij'alni ala khaza'in al-ard yaani waxaad madax iga dhigtaa way wallini madax iga dhig ala khaza'in ard misra masr khaznadaheeda madax iga dhig sidaas ayuu codsaday nabiyulaahi yuusuf maxaa yeelay markaasu yaani maaragtay inuu arintan ikhtisaaskiisa ay tahay يعني أود iyo kartina oo u leeyahay ayuu hadana raacinaya oo cadeynaya wuxuu yiri sababta iga dhigayso waxa weeye inni anigu xafiidun mid ilaalinaya baan ahay waxa aad mas'uulka iga dhigtay mid dowrayo oo ilaalinayo aanan dayacaynin baan ahay weeyaan waliba hadana caliimun cilmi lahoo garanayo yani sida kayfiyat tadbiiri habka loo maamulo habka wax loogu tasarrufo xoolaha nin yaqaan baan ahay oo garanayo marka xifdi iyo iyo cilmi labadaba waan leeyahay buu leeyahay marka sidaa darteed yaan waxaan rabaa mas-uuliyaddaas inaad ii dhiibto baan doonayaa buu yidhi mufasiriintu marka waxay leeyihiin nabiyulaahi yuusuf sababta uu codsigan u soo qadimay waxay ahayd maadaama uu yani ru'yadii boqorka uu fasiray uu ku sheegay toddoba sano oo barwaaqa ah inay soo hormari doonto toddoba sano oo abaaruna ay ku xigi doonto toddobadaa sano abaarta ihi waxay u baahan tahay cid nebiyulaahi yuusuf oo kale ah yani nebi ilaahay ah oo cadligii iyo ammaanadii iyo maaragtay kulli gacanta ku hayo si ummadda ay uga badbaadaan abaartaas iyo dhibaatada ay uga badbaadaan marka dalabkiisu wuxuu ahaa sanadaha soo socda si uu maaragtay ummadaas uu uga badbaadiyo abaarta ay uga badbaadaanoo sabab ugu noqdo uma oo wuxoodii si cadligi loogu qaybiyo cadaaladda inuu nashriyo inuu arintan ku gaaro in reer masar aliimaanu bilaahi uu ugu yeero maadaama dhaqaalahoodii uu gacanta ku hayo iimaan ilaahay inay rumeeyaan inuu ugu yeero inuu ugu yeero tarka cibaadati alawthaan asnaamta ay caabudayaan ka tegisteeda ay ka tagaan inuu ugu yeero ayuu hadalkaasi u leeyahay weeyaan qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi ijcalnii boqorkiyo waxaad iga yeeshaa ood madax iiga dhigtaa calaa khaaa'ini alard calaa xifdi khazaa'ini alard masar yani khasnadoodii yacni madax iiga dhig xifdinteeda aan xifdiyo maxaa yeelay innii anigu xafiidun baan ahay mid wax ilaaliyo oo dhowro oo waxa dakhliga soo gelaya iyo kharajka baxayaba labadaba garan karo caliimun cilmi u lah kayfiyata tadbiirka iyo kayfiyata tasarufka habka maamulka laftiisa cilmi baan u leeyahay hadalkaas marka oo innii xafiidun caliimun ah yacni nabiyulaahi yuusuf waxaad moodaa naftiisuu ammaanaya naftiisabuu ammaanaya inuu marka qofku is-ammaano ma leeyahay oo ma isma odhan karaa aniga waxaan aqaano oo maaragta xafiidoo caliima inuu yidhaahdo wax bannaan miya wax wanaagsan miya culummadu waxay leeyihin sida ibnu kaiir oo kaleeto wuxuu leeyahay madaxa nafsahu naftiisabuu ammaanay wayajuuzu lilrajuli dalika ida juhila mruhu lilxaaja yani wuxuu leeyahay ninka waxaa u bannaan haddii aan arrinkiisa la garanaynin darajada iyo mansilada uu leeyahay aan la garanaynin dhibaatada jirta darteed inuu isku muujiyo oo issheegaa waa u bannaan tahay buu leeyahay yani hadalkaasuu odhanaya walidaalika yani sidoo kaleeto ibnu cabdilbar kitaabkiisa la yidhahda jaamic bayaan alcilmi wa fadlihi wuxuu ku soo guurinayaa wuxuu leeyahay qofka caalimka ah oo caalimka ahe la yaqaano maaha qof jaahila ama qof aan darajo uusan lahayn garaado uusan lahayn iyo shaati uusan lahayn qaadanaya laga hadli maayo qofka wax yaqaanee caalimka ahi oo maaragtay wax garanaya waa u bannaan tahay buu leeyahy fajaa'izun lilcaalimi xiinaidin wuxuu leeyahay aلثanaau calىa nafsihi waxaa u bannaan ninka caalimka ahi markaasoo kaleeto hadday dadka xaalkiisa garan waayaan inuu naftiisa ammaano wالtanbiihu calىa mawdicihi darajada uu leeyahay inuu dadka ku baraarujiyo fayakuunu xiinaidin marka ma noqonayso ammaanu qofku is-ammaanay maxay noqoni waxay arrinkaas uu noqonayaa qof nicmada ilaahay shukrigeeda ku hadlayoo kaloo noqonaya wy saasuu leeyahay fayakuunu xiinaidin taxadaa binicmati rabbihi cindahu calaa wajhi shukri lahaa qof ilaahay nicmadiisa ka shukriyey maxaa yeele ama binicmati rabbika faxadid soo ilahay ma odhanayo nicmada ilaahay ku sii waa inaad sheegtaa marka soomaaliduna way ku mahmaahdaay waxay yidhahdaan haddii lagu sheego maxay yidhahdaan waa laissheera waa laisqariyaa laakiin haddaan lagu sheegin waa laissheegaa yani ninkii markuu darajadaas leeyahay waa nebi ilaahay wy waa nebiyullaahi yuusuf wy waa ambiye ilaahay nebi ilaahay dhalay nebi ilaahay sii dhalay nebi ilaahay sii dhalay khaliilullaahi ou dhalay wy marka dadkaanna waa dad yani juhaala wey qadrigiisiina ma garanayaan masaa'ibka soo socda iyo dhibaatada ou ilaahay tusayna oo kaybkau rabbi u caddeeyo tusayna yani waxa weeyaan sidii looga gudbi lahaa qof garanayo wey oo ilaahay uu tusay subxaana wa tacaala sidaa darteed inuu is-sheego horta xaq buu u leeyahay taas xagga ammaan ma aha waa shukri nicmadii ilaahay uu siiyey uu ka shukrinayo ee nabiyullaahi yuusuf naftiisuu ammaanaya ma aha taa waa qaybta dambe wey qaybtan hore oo ah ijcalnii calaa khazaa'ini alard talabka oo la dalbo yacni maaragtay mansab la dalbaa iyada xukunkeedu muxuu noqonaya qofka inuu xukum raadiyo maxaa yeel hadda ijcalnii calaa khazaa'ini alardi buu yidhi meeshaan waa masallat alaqdaama la yidhahda dad badan oo muslimiinta ka mida weliba casrigeenna joogaa in badan waa kusii barirexdaan weliba dadka maaragtay taطalluca iyo xukunka inay xoog ku qabsadaan raba iyo zimaamul amriga inay galaan iyo manaasibta raadsado meelaha ay ku simbirrixdaan bay ka mid tahay dadka xisbiyada la yidhaahdo iyo ururada wax u ordoodoona ayagoo xisbiga inay manasatul xukmi qabsadaan dadka doonaya meelaha ay ku simbirrixdaan bay ka mid tahay weyaan maxaa yeele waxay u deliishanayaan yani xukunkiibuu dagaal u galayaa dhiig buu u daadinayaa muslimiin buu xoolahoodii iyo naftoodii iyo cirdigoodii iyo dhibaato badan buu sabab ugu noqonaya dowla dhul aaminabu wuxuu ka kicinayaa fawdo iyo maaragtay iyo buuq buu ka kicinayaa iyo yani dagaal iyo khuruuj cala alxukaam uu la imaanaya ku dagaalamaya maqsadkuu leeyahayna wuxuu leeyahay dee nabiyullahi yuusuf baa wuxuu yidhi allah yani markuu rabbi ka warramayey ijcalnii calaa khazaa'in alardi buu yidhi marka aayaddaana loo deliishadaa waxyaalaha maaragtay ay maaragt sameeyaan raggani aayaddaanoo kale bay daliil ka dhiganayaan daliil ma u tahay marka ijcalnii calaa khazaa'in alardi daliil ma u tahay mise uma aha waxaan arkaynaa horta aayaddan ilaahay uu leeyahay nabiyullaahi yuusuf uu ka warramayo ijcalnii calaa khazaa'in alard waxay yidhaahdaan culummadu waa sharcu man qablanaa dadkii naga horreeyey sharcigoodii way mas'aladaa sharcu man qablanaa waa shay jiro waay sharcu man qablanaa ma yahay sharcin annaga ma noo yahay mise nooma aha waa masalo laga hadlo way usuulka looga hadla sharciga dadka ummadihii naga horreeyey sharcigoodii annaga sharci ma noo yahay sharci buu noo yahay haddii uusan sharcigeenna khilaafin waa sharci hadduu sharcigeenna khilaafin mas'aladan dalabkaa nabiyullaahi yuusuf owba dalba haddii tafsiirkaas la maraba laga dhigaba yacni ma aha waa ka hadli doonnaa dalab inay tahay arrinkan inuu xugun doon yahay oo kale waa ka hadlaynaaye laakiin haddiiba laga dhigaahi waxa weeye waa sharcu man qablana dadkii naga horreeyey sharcigoodii wey amaa sharcigeenna wuu reeba annaga sharci nooma aha inuu qofka xugun doono oo madaxtinimo uu raadsado shareecadeenna way naga reebta xoog inuu ku doonto bal hadduu doonto oo xoog uu ku raadiyaa oo sidaa lagu siiyo ou xooggaa ku helo ilaahay ugu kaalmayn maayo waa looga baxa rabbi lama garab galo nin kastoo ama dhaqaalo ku bixi waad aragtay manaasibta maanta waxaa lagu doonaa kursi ninkii maaragtay mb keliya rabo dibitaati keliya inuu noqdo rabo waa inuu laaluushintaa bixiyaayo ummaddaa soo qalqaabsado xoolo badan uu bixiyo wey ninka madaxweynenimo rabaahi sidaasoo kale buu doonaya mansab kasta kii asagu inuu xoog wax ku qaatan rabaahi dhiig buuba u daadiyaaba oo u maraa inqilaabu u samaynaya dad badanuu ku laynaya eber ka dhigaya arrintaas waxa weye sharcigeennu ma ogola shareecada islaamku ma ogolo xoog ina wax ku raadsato lama ogola nabigeennaana diiday salawaatu ullahi wasalaamu calayh waxaan rabaa marka dhowr xadiid inaan maaragtay bal meeshaan ka sheego xadiidka ugu horeeyaa waa xadiid imaamu albukhaari imaamu muslim fii saxiixayhima ay ku warinayaan xadiid cabdiraxmaan ibnu samura waad garanaysaa xadiidka cabdiraxmaan ibnu samura nabigeenna wuu la hadlay cabdiraxmaan wuxuu yidhi yaa cabdiraxmaan ibnu samura لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها أبوه رسولك عليه الصلاة والسلام عبد الرحمن بن سامرو مدحتني مهر رادين هدي أدون ويديسنين لغسية أدون سؤالنين بقالة كبحنين حب يترتن أقلين ضد أولينين هدي لغسية ucinta calayha waa lagugu kaalmaynayaa xag allah lagaaga kaalmaynaya waad aragteen abubakr sidiiq radi allahu canhu dagaal bay u galay waa loo doortay muslimiinta gacanta cumara la mubaayacooda muslimiintao dhan waa la mubaayacooda ilah ugu kaalmeeyey subxaana wa tacaala cumar ibn khaaab muxooga u gala mise lacagu baxshay iyo dagaal waxa uu jajabiyey maya yacni abubakra u dardaarmay waa la siiyey muslimiintiina waa u aqbaleen waa loogu kaalmeeyey wahaakada khulafaa raashidiin saasay ahaayeen marka qofku markuu asagoonan weydiisanin la siiyo waa loogu kaalmeeya laakiin muxuu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam wain uctiitahaa can mas'alatin ukilta ilayha haddaa adiga weydiisato halla isiiyo aad tidhaahdo yacni halla isiiyo waa ama aad dhaqaalo ku bixiso sidaad ku heli lahayd ama aad xoog u adeegsataa sidaad ku heli lahayd ukilta ilayha adaa lagu tala saaranaya ilahay waa kaaga baxaya meel ilaahay uga baxay qofku icaano iyo kaalmo ma helaya ma helaya laa shaka fi dalik wax kaalmo uu ka helaya ilahay agtiisa lama arko marka cid alle cid xog ku doonta waan ognahay maanta wixii caalamka yani caalamul islaami waliba ka soo qabo waxa xoog lagu raadiyey nin kastoo xoog ku qaatay cid loogu kaalmeeyey ma jirto mid walbaba waa arkaysaa yani guuldaro kala kulmaa weya guuldaro kala kulmaya waxaa la mida xadiidka kaleeto xadiid imaamu muslim fii saxiixii ku warinayo xadiid abi darin radi allahu canhu abi dar alkhifaari wuxuu leeyahay nabigaan inta u imid qultu yaa rasuul allah alaa tastacmilunii ma shaqo ii dhiibtido madax meel iiga dhigtid baan ku iri rasuulka calayhi salaatu wasalaam meel ma madax iiga dhigtid markaasuu fadaraba biyadihi calaa mankabii calaa mankibii garabkaygaba wuxuu iiga dhuftay gacantiisabuu nabiga garabka iga dhurbaxay buu yidhi markaasu wuxuu ugu yidhi yaa abaa darin inaka daciifun wainaha amaana wainaha yowma alqiyaamati khizyun wanadaama ila man akhadaha bixaqiha waadda aladii calayhi fiiha yani wuxuu leeyahay abu darow nin taag daran baa ta daciifaa tahay waxaana mas-uuliyadduna waa ammaano wey barri qiyaamaha markii la tagana shalayto iyo khizi hoog iyo shalayta ku dambaynayso qofkii xoogga ku raadiyey qiyaamo markuu tago nadaama iyo qoomama u dambayso iyo khiziya u dambeeyo weyaan marka wuxuu yidhi ilaa qofka qaado xaqeeda ku qaada mooye isla markaana gutay waajibkii kaga saarnaa dusheeda kaga saarnaa gutay kaasoo kale yani kama noqonayo nadaama iyo shalayto kama noqonayo marka taana waan u jeedaa yani nabigeenna wuu jeclaa abu darin radi allahu canhu waa ka reebay weyaan xadiid kale imaam bukhaari fii saxiixi uu ku warinaayo wuxuu leeyahay rasuulka calayhi salaatu wasalaam abu hurayrana nabiga ka warinayo wuxuu rasuulku leeyahay asagoo dadkiisa ummaddiisa la hadlay inakum sataxrisuuna cala alimaara wasatakuunu nadaamatan yowma alqiyaama war dad yahow waxaad ku dadaalaysaan madaxtinimada waad ku dadaalaysaan laakiin maalinta qiyaamaha ihi shallaytay idinku noqonaysaan oo ka shallayni qof kasta oo madaxtinimo u ordo oo saa ku galaayo berrita shallayta u dambayso waxaa noo sheega saadiqu lmasduuq nabiyulaahi moxamed waa calayhi salaatu wasalaam yani hadalkaas qofka odhanaya weya waxaa la mida qofka markuu dalbado shareecada islaamku maxay qabtaa ama codsi uu soo qorto jagadaasa la ii dhiibo meel hebel madaxa laiga dhigo markuu yidhaahdaa yani ninka amiirka muslimiinta ama madaxda u wahi ama muslimiintan hadduu markaa madaxtinimada raadsado waxa wey waa in loo diidaa inaanan la siininba camalba inaan la siininoo loo diido sunnada sidaas qabto maxaa yeele muxuu u raadsanaya u ordaaya wax doon waa soo maha adduunya doon waa wuxuu u raadsanaya ummadda dhexdeeda uga ordayo waxbuu doonayaa sidaa darteed in loo diido waa waa inaan la siinin waxaa tusinayo xadiid bukhaari iyo muslim ay warinayaan xadiidu abi muusa alashcari radi allahu canhu abu muusa alashcari wuxuu yidhi dahaltu cala nabiyi sal allahu alayh ali wasalam ana warajulaani min bani cammi aniga iyo laba ilmo adeeraday ah ayaa nebiga u galnay buu yidhi salawaatu llahi wasalaamu calayh markaasaa faqaala axaduhuma yaa rasuula allah amirnii calaa bacdi ma wallaaka allahu caza wajal mid ayaga ka mid ah wuxuu yidhi rasuulka ilaahay wixii ilaahay uu kuu dhiibo madaxda kaaga dhigay wax ka mid ah madax iiga dhig oo amiir iiga dhig markaasuu kii kalena waqaala alaakharu mila dalika kan kalena sidii oo kale buu yidhi wy markuu sidaa yidhi nabigeenna calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi innaa wallahi laa nuwallii hada alcamala axadan sa'alahu aw axadan xarasa calayh yacni wallaahi buu yidhi nabigu waa dhaartay annaga buu yidhi wallaahi ilaahay baan ku dhaartay shaqadeennaan uma dhiibayno mana siinayno ilaa qof yani ma siino qofna weydiisto qof su'aala ma siino sidoo kaleeto qofka ku dadaala inuu maarata waxaan helo shaqadan inuu helo ku dadaalana siin mayna buu yidhi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayh ma siinayna buu yidhi mas'alooyinkaas waxa weeye waa axaadiistii rasuulka calayhi salaatu wasalaam axaadiistu way tiro badan tahay laakiin intaasaan maaragtay uga gaabsanayna sharciga oo nabiyullaahi haddii aan raahno wuu dalbaday nabiyullaahi yuusuf oo wuxuu yidhi ijcalnii calaa khaza'in alardi waxa weye waa sharcu man qablana dadkii naga horreeyey sharcigoodii w ambiyadii naga horraysay sharcigoodii way walaysat sharcan lana fii ma yukhaalifu sharcana wixii sharcigeenna khilaafana waxa weeye maaragtay sharci nooma ah sharcigeenna wuu khilaafsan yahay bal nahyi baa muslimiintii ku soo aroortay inay arrintani raadiyaan midda labaad nabiyullaahi yuusuf waxaad og tihiin markii uu madaxtinimada qabsaday kuma uunan dhaqmin ninkii boqor ka ahaa oo kaafirka ahaa yani sharcigiisii iyo qaanuunkii oo waday dhulka kuma uunan dhaqin meeshii ou qabtay allah wuu qirayaa ilaahay baa subxaana watacaala taskiyaynayo oo ammaanayo inuusan marna fulinin amarka maaragtay boqorka uu leeyahay bal boqorkii laftiisii baa wuxuu ku shaqaynaya mufasiriinta say soo guuriyaan talada iyo istishaarada yuusuf uu leeyahay ayuuba ku shaqaynaya weyaan istishaarada yuusuf nabiyullaahi yuusuf buu ku shaqaynaya inuusan diintii meligaas oo watay yuusuf uusan ku camal falin daliil waxaa u ah isla suuraddeennan ku dhex arki doonnaa maa kaana liya'kuda akhaahu fii diini اlmaliki ilaa an yashaa allah narfacu darajaati man nashaa wa fowqa kulli dii cilmin calim maa kaana liya'kuda akhaahu fii diini اlmalik diinulmelik boqorka diinkiisii nabiyullaahi yuusuf walaalkii kuma uusan reeban sharcigii ambiyada ilaahay buu ku reebtay oo sidaa uu ku qabsaday waan arki doonnaa wey marka ma uunan ku camal falin mana fulinin qawaaniintii uu lahaa yani maaragtay boqorka uu lahaa oo boqorka kaafirka nabiyullahi yuusuf kuma camal falin wey baynamaa aad arkaysid maanta yani dad badan oo maaragtay muslimiina oo yani bahashaan doonayo xukundoonka ihi markay xukunkii gaarhaan ama meeshii ay yani maaragtay ka qayb galaan dawladdii boos ay ka helaan waxay qawaaniintii baarlamaaniga ahayd ama qawaaniinta kufriga ah ee dhulka dhulka ka jiray inay ku dhaqmaan ayay raalli ka noqonayaan shalayna maxay dadka ugu sheekaynayeen diin islaamaa raadinaya yani sharaaca islaamaa doonay waxaa laga yaabaa qaanuunkii baarlamaaniga ahaa ee kufriga ahaa inuu barrinta u hoggaansamo ayaa dhacaysa weyaan midda saddexaad waxa weeye nabiyullaahi yuusuf calayhi salaatu wasalaam maba weydiisaninba imaaro madaxtinimo maba waraysanba maba uusan weydiisanin dagaal uma gelin dhiig ma uusan daadinin xoog iyo khuruuj ninkii boqorka ahaa kuma samaynin isagoo kaafira khuruuj kuma samaynin xataa kulama dagaalamin bal waxaa la yidhaahdaa waxay ahayd arrintan cardi iyo bandhig boqorka xaggiisa ka yimid weeyaan waxaana tusinayo aayaddan hadda ka soo baxnay qaala almaliku tuunii bihi astakhlishu linafsii falama kallamahu qaala inaka alyawma ladayna makiinun amiin yaa makiin ka dhigay oo darajadaas siiyey yaa aaminay boqorka u bandhigay soo maah mise yuusufaa codsaday markii horeba iga dhig yidhi imakani oo madaxtinimo iga dhig maasagaa yidhi ma uunan odhanin ayib hadalkan marka ijcalnii calaa khazaa'in alardi codsigan uu soo jeediyey waxay leeyihiin waa bayaanun litakhasusihi wuxuu caddaynayaa markii la makeniyo madax laga dhigay iyo wuxuu leeyahay aniga shaqadaanan aqaanaa kanaanan ka bixi karaa khasnada sida dadka loo maamulo baan aqaanaa xoolahooda sida cadliga loogu qaybiyaan aqaanaaye tan iyo dhiib soo ma jeed yacni waa caddayn takhasuskiisi wuxuu garanayay ou caddeeye weeyaan ee ma ahan talabulimaara ma aha madaxtinimo ou raadsaday ma ay aha weeyaan madaxtinimo ou doontay ma aha inuuna arrintaas markuu weydiisanayo inuu ka bixi karo oo awood ou u leeyahay ayuu maaragtay ogyaho garanaya sida culammadaba ay ku tilmaamaan ibnu kaiir oo kale raximah llah wuxuu leeyahay wainamaa sa'la alcamala shaqada wuxuu u weydiistay nabiyullaahi yuusuf licilmihi biqudratihi calayhi wuxuu og yahay inuu awood u leeyahay buu leeyahay walimaa fii dalika min masaalix innaasi iyo waxa masaalixda dadka ay ku jirto oo toddobadaa sanoo abaarta ihi in dadka la dhaafiyo ihi ayuu u raadsadaye wax kale oo u doonta lama arka buu leeyahay sheekh naasir asacdi markuu kitaabkiisa asagana fasirayo wuxuu leeyahay walaysa dalika alabu xirsan min yuusufa cala alwilaaya alabkaan ijcalnii calaa khazaa'in alardi uu leeyahay dadaal oo madaxtinimo uu u dadaalayo yani ku doonayo ma ahan buu leeyahay wainamaa huwa raghbatun minhu waa jacayl uu jecel yahay fi nafci alcaam dadka caam ahaan inuu wax u taro uu doonayo waqad carafa min nafsihi min alkifaayati wاlamaanati wاlxifdi maa lam yakunuu yacrifuunahu wuxuu garanayaa xagga kifaayada kafaa'ada iyo awoodda uu leeyahay waxan ammaanadiisa xifdinta uu xifdinayo dadka wax u xifdinayo xaqooda iyo cadliga uu samaynayo ayuu wuxuu ka garanayaa waxaynan dadkan la jooga aysan ka garanaynin ayuu ka garanaya فلذلك طلب من الملك أن يجعله على خزائن الأرض سلاس أوي ديستي إنو مارتي مامل كاس أو خزندها أو أديبه بقر كنا سلاس أديبي ويا وحنقنا هي يعني مارتي حتى صحابة رضوان الله عليهم markii xataa mansab loo dhiibo waa ka carari jireen mansabkii xataa loo soo bandhiga waa diidi jireen ma aynan aqbali jirin qaarkood salafkeenni ridwaanullaahi calayhim a'immada waaweyn haddii qaadi la yidhaah lagaa dhigo waa ka carari jiren ma aynan yeeli jirin in xataa qaadi ay noqdaan ma aynan aqbali jirin ibnu sacdin fii طabaqaat اlkubraa wuxuu ku warinaya wakadalika imaamu الdahabi kitaabkiisa siyar aclaam الnubala ayuu wuxuu ka soo saaraya can maxamed ibni siriin taabicigaas aad garanaysa maxamed ibni siriin baa warinaya wuxuu leeyahy cumar ibn khaaab radi allahu canhu ayaa abu hurayra wuxuu ka dhigay madax buu wuxuu uga dhigay baxrayn gobolkaa inuu xukumo abu hurayra u magacaabay baxrayn buu madax uga dhigay markaasaa abu hurayra meeshii buu tegey amarkii cumar isagoo qaadanaya buu tegey maaha wuxuu abu hurayre codsaday cumara u magacaabo u diray abu hurayra markii dambe waa ka soo tegey gobolkii wuxuu madiine la yimid toban kunoo xoola lacaga isagoo wato toban kunoo lacaga oo dirham meelahaas ama dirham isagoo wato ayuu yimid oo madiine ku soo noqday cumar markuu arkay waa la dagaalamay toban kun nin madax oo halkaa tegey oo toban kun la soo laabtay madax inta gobolka looga dhigay wuxuu aaminay dadka xoolahoodii inuu soo qaatay laanna hadda waad aragtay ninkii meel madax looga dhigo durbadiiba waxa waa taajiroo noqonaya xoolaha iyo wuxuu kala meel uu kala dhiga ma laha maxaa yeele dadka xoolahoodiiba wuxuu dhacay cumar dagaal uu ku qaaday wuxuu yidhi istaatarta bi haadihi alamwaal yaa caduwa allahi wa caduwa kitaabi abu hurayra la diriraya cadowgii ilaahay iyo kitaabkii ilaahay cadowgiisow xoolihii dadka baad maaragtay kala gooni noqotood qarsatay miya buu leeyahay qaadatay miya markaas abu hurayra isdifaaco yiri yaani lastu bi'aduwi illahi wa aduwi kitabi ma ihi aduw ilahi kitabkiisana mid aduw u ah ma ihi walakinni aduw man aadaahuma laakiin waxaan aduw u ahay ilahi kitabkiisa qofka cadaawaysan aniga aduw u ahay markaas wuxuu yiri famin ayna hiya lakabun xoolahan xageeba ka keentay iraadooda tobankan kunood wadataa xageeba kala timid markaasuu u tilmaamoo yidhi khaylun nutijtu wagallatu raqiiqin lii waaciyatun tataabacat buu yidhi wuxuu waa u fasiray xoolahan anaa iskale buu yidhi maaha waxaan dad ka qaatay yani fardahaygii yani waxaan ka helay addoommadii aniga aan lahaa waxay ii soo shaqeeyeen dad aan asdiqannahay waxay isiiyeen oo caqiyo oo sidaasoo kale ah iyo xoolahaanaan ku keenay markaasuu cumar dad baaro u diro yidhi hala soo baaro waa la baaray waa abu hurayra taqaanaan saaxibu rasuulillahi sal allahu alay wasalam waxaa la arkay siduu u sheegay inay arrintu tahay wax uu dadka ka qaatayba inaysan jirin cumar markaas uu mar dambe markuu muddo joogay ayuu wuxuu damcay inuu maaragtay meel madax uga dhigo abu hurayra abu hurayra madax uga dhigo oo yidhi halkaasa kuu magacaabaya waa ka diiday wuxuu yidhi may raallahu yidhi waxba meel meelna mas-uul ha iga dhigin buu yidhi diyaar uma yina iga dhigto markuu diiday ayaa cumar uu la dagaalamo yidhi takrahu alcamala waqad talaba alcamala man kana khayran minka yuusuf calayhi salaam shaqadii baad diinaysaa miyaa buu yidhi cid kaa khayr badanna waxay codsatay alabba waxay shaqo inay qabatay bay dalabtay sida nabiyullaahi yuusuf oo kaleeto ayuu dalbay adigana waa diidan tahay buu yidhi waa kuse nabiyullahi yuusuf kaa wanaagsanaayo nebi ilaahay ahaboo kaa yeelo kaa khayr badnaayo wuu codsaday abu hurayra wuxuu yidhi yani asagoo hadalkaa ka jawaabay yuusufu nabiyullaahi ibnu nabiyillaahi ibnu nabiyillah yuusuf waa nebi ilaahay oo nebi ilaahay uu dhalo nebi ilaahay dhalo nebi ilaahay sii dhalay wey wa ana abu hurayrata ibnu qumayma anigana abu hurayrahaasaa nahay oo ninkaas yani sidaas baa nahay oo miskiinka ah nahay marka isku mid ma noqonayn laakiin waxaan u diiday buu yidhi akhsha talaatan watnatayn yani labo iyo saddex arrimood dartoodaan u diiday buu yidhi markaas umar wuxuu ku yidhi fahalla qulta khamsan marka kala qaadayso oo leedahay laba iyo saddex kala qaadayso ma shan shan arimood baan u diiday maadaam markaas hadalkiisa iska wato wuxuu yidhi abu hurayra wuxuu yidhi waxaan ka baqayaa buu yidhi akhsha an aquula bighayri cilmi marka madax iga dhigto aan ilaa meesha anaa ka madaxa waxbaa la weydiin cilmi la'aan inaan iska jawaabo waa ka baqayaa buu yidhi waxaan kaloo ka cabsanayaa buu yidhi wa aqdiya bighayri xilmin dulqaad la'aan inaan wax iska xukumo ama aanoo caraysan ama wax kale inaan xukum iska tuuro ayana waa ka baqayaa buu yidhi waxaan kaloo ka baqi buu yidhi barrinta markaan dhib geysto wa an yudraba dahri dhabarkayga in la garaaco oo markaan wax geysto aniga la i garaaco wayunzaca maalii xoolahaygana layga qaato oo la yidhaahdo yani hadda xoolihiisa ou lahaabaa layidhi xagee ka keentay ya caduw allahi wa caduwa kitaabi wixii aniga aan lahaan in layga qaataa baan ka baqayaa buu yidhi marka iyo wayushtama cirdi sharaftayda iyo maarata cirdigaygana in la caayo la yidhaahdo xoolahu dhacaa iyo saanuu yeelay iyo waa khaa'in iyo in la yidhaahdo iyo wax lamida baan ka baqayaa buui marka hadalkaas sidaas ayuu maaragtay abu hurayrana oo uga tegey yacni salafkeennii in badanoo ka mid ahna manaasibtay u diidi jireen marka waxaa la rabaa yacni maanta dadka joogo runtii waxaan arkaynaa madaxtinimadii lama helayo ilaa aad lacag dhiibto madaxtinimo lama helaayo ilaa aad dhiig daadiso kursi gaari maysid oo dhiig muslimiin aad sii burburiso ummad baabi'iso yani waxaasoo idin wax shareecada islaamka ay ogoshahay maaha wax ay ogoshahay maaha marka mas'aladaana xujo uma aha bal waa xujatun calayhim nabiyullaahi yuusuf waa nebi ilaahay adiga horta lamid ma tihi oo waa macsuum wey waa dhowrsan yahay uma mansabkiisii shaqadii ikhtisaaskiisii ahaayuu garanayay wayaan wuxuu waraystaye madaxtinimo ha la isiiye ma uunan odhan bal madaxtinimada markii horaaba la siiyey oo loo sugay weeyaan marka mas'aladaas inay dadka muslimiinta aad ugu baraarugaan daliilna uma aha qofkuna inaad imaaro iyo madaxtinimo uu raadsado u ordo waxaa weeye yacni haddiiba la siiyo inaan loogu kaalmaynaynin inuu ogaado meeqaa doonatay oon loogu kaalmaynin waad ogtihiin yacni soomaalideenna keliya aad arkaysaa nin kasta oo maaragtay madax noqdaa looguma kaalmeeyo maxaa yeele isagaa raadsado xoolo ku baxshiyo wakhtigiisa ku dhumiyey oo ku dagaalamay oo wax walba ku samaystay haddana kuma guulaysto oo shiddo iyo dhibaato iyo imtixaan kama baxayo mar kastaba marka waxaa la rabaa masaladaas inaysan xujo dadka uma ahe inaanan xujo laga dhiganin oo ninka wadaadkaahi uusan xujo ka dhiganin uusan oranin anigaa raadsanayo adduunyada waa nala mid wey caalamulislaami hadday tahay masar hadday tahay urdun hadday tahay filistiin hadday tahay suudaan hadday tahay yani meel walba fiiri waxa way xarakaadka islaamiga dagaal iyo magaciisi iyo waxbaa lagu jira bal waxaa arkaysaa masar waad ogtihiin yani xisb lwafdi xisbi la yidhahdo shuuci ah bay xarakaadka ikhwaan muslimiin ay la midoobayaan oo la si xukun lagu gaaro xisbi shuuci oo ilaahay baan rumaysnayn a wax lagu darsana laleeya waa gaarayna xarakaadka suudaan waad ogtihiin john garan iyo rag lamida madaxdooda inay la socon jireen waad ogtihiin taariikhda qofkii jooga uu garanaya urdun raggii joogay alikhwaan muslimiin ood ogtihiin nin walbaba markay baarlamaanka aqladiya saaxibka heleen boqorkii ka hoos shaqeeyaan nin walba kursigiisa gaar iyo baabuurkiisii iyo mushaarkiisa u qaadanaya wahaakada marka waxaa la rabaa yani waxyaalahaasoo kale qofka inuusan marka hore tabriir ka dhiganin haddana waxyaalihii aanan sharciga ahayn inuu haddana tabaqo ma aha nebi yuusufna dagaal uma gelin dhiigna kuma daadinin khuruujna kuma samaynin marka masaladaas aad in loogu baraarugaa la rabaa قال نبي الله يوسف وحيري اجعلني إجيال على خزائن الأرض أرضها خزندهي إذا متك حفظية إقبلك حايل واتخصص كي وانا قالنا مقدري أود بان أولي هاويا أود بان أولي إني أنا حفيظ بان مد حفظنا يحولها وأن ضيعين سيدا الله حفظيان قرن عليم أو هدانا قرن أيو حبك الله ما مولي تصرف كيدي يقانانا intaa markuu yidhi allah baa u markhaati kacay wakadalika makkannaa liyuusufa fi lardi yatabawa'u minha xayu yashaa nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ajra almuxsiniin wakadalika ay mila dalika atamkiini makanintaas cajiibka ahee nabiyullaahi yuusuf oo shalay masar markuu imaanayey asaga oo maaragtay sidii badaacadii loo gadanayo oo addoon laga dhigtay masar yimid ayuu maantana khazaa'inu misra gacanta laga saaray waa tamkiin min allahi weeyaan sidaas oo kale ayaan makannaa dejinnay oon makaninnay yacni siinay waa liyuusufa yuusuf fi lardi dhulkii aan dejinnay oon makaninnay tamkiin ku samaynay madaxaan uga dhignay wey meeshii baa loo dhiibay ilaahay baa gacanta ka saaray subxaana wa tacaala marka bimacna tamkiinka waxaa loo jeedaa waxay leeyihiin waa cibaaratun can kamaali qudratihi ونفوذه وأمره ونهيه حتى صار الملك يصدر عن رأيه وصار الناس يعملون عن أمره ونهيه يعني وحا لو جيدا قدرديس أوديس إنو إلهي دميستري أمركيس إنو فليو nahyigiisa wuxuu reeba ay fulayaan boqorkii inuu ra'yiga nabiyullaahi yuusuf uu ku camalfalayo uu ku camalfalayo dadkuna inay ku camalfalaan amarkiisa iyo nahyigiisana ku shaqaynayaan tamkiinka marka kaasaa loo jeeda wakadalika ay mila dalika tamkiini baan makannaa dejinnay oon yani u dhiibnay way liyuusufa yuusuf fi lardi dhulka dhexdiisii gacantaa ka saarnayo mallaknaahu oo kale waan milkisiinay wey isagaan dejinnay wey yatabawa'u isagoo ah mid degayo minhaa ardu misra masar ardadeedii ama minha min alard dhulkiina iska caamiyeen xayu yashaau meeshuu doono uu ka degaayo ibn jariir abri oo kale wuxuu leeyahay yani yatakhidu minha manzilan xayu yashaau bacda adayqi waalxabsi markuu xabsiga ku jiray oo ciriiriga ku jira dabadeed markaan ka soo saarnay ardada meeshuu rabo uu iska dego uu maro uu tago weeyaan saasay leeyihin ama in loo jeedo yatabawa'u minha xayu yashaa yani in loo jeedo nabiyulaahi yuusuf markii loo dhiibay masar khasaa'inteedii markii gacanta laga saaray wuxuu ku wareegay abaartii baa jirto barwaaqadii baa jirto wakhtigii barwaaqada inuu dadka ka soo uruuriyo raashinkii inuu ka soo uruuriyo khasnado uu ku uruuriyo markii abaartu ay timid inuu gobolladii ku wareego oo meel walbaba cadligiisii iyo maaragta uu gaarsiiyo taasaa loo jeedaa marka meel walba uu tago taasaa loo jeedaa bay leeyihiin weyaan yatabawa'u wuu degayaa almabaa'at waxaa la yidhahda almanzilu wey yacni wuu degayaa minhaa ardadii xaggeedii xayu yashaau meeshuu doono buu ka degaa weya nusiibu waan asiibnaayo waan siinaa waan ku asiibnaa biraxmatinaa naxariisteenna man nashaau qofkaan doonnaan ku asiibnaa ciddii aan doonno ayaan raxmaddeenna siinaa mid adduuniya mid aakhiraba raxmaddeenna adduunaan ugu naxariisanaa bilixsaani ilayhi waincaamih nicmayn loo nicmeeyo iyo ixsaan bilixsaani ilayhi walincaam nicmayn iyo ixsaan loo sameeyo ayaan ugu yeelnaa aakharana jannada ilaahay baa la siiyaa naartan ilaahay waa u ka badbaadiyaa wey nusiibu waan asiibaynaa oo waanu siinaa wey waan ku asiibnaa biraxmatina naxariisteenna ma nashaau ciddaan doono walaa nudiicu dayici mayno ajra almuxsiniina dadka wanaagga sameeyaa ajrigooda ma dayacno raxmadda waxaa ka mida nabiyulaahi yuusuf ilaahay oo u galay raxmaddiisabuu ilaahay siiyey subxaana wa tacaala markii uu sabray oo dhibkii walaalihii uu ku sabray ay u geysteen ilaa ceeb ay ku ridaan ilaa ay sabab ugu noqdaan addoonsi addoonsigiibuu ku sabray nabiyulaahi yuusuf oo la addoonsaday buu ku sabray wuxuu ku sabray baydkii iyo barwaaqadii nicmadii uu ku jiray asagoo ku jiro zinadii naagta ay ka raadisayna wuu ka sabray oo dulqaad buu u yeesho sabir buu u lahaa weeyaan xabsigii la xabisay oo dulmiga lagu xiray ayuu nabiyulaahi yuusuf ku sabray weeyaan oo imra'atulcasiis ay sabab ugu ahayd markaasaa ilaahay wuxuu yani maaragtay siiyey oo ugu bedelay sabirkaas inuu ilaahay badbaadiyo in ammaan la siiyo in tamkiin la siiyo in nasri ilaahay xaggii laga siiyo ayuu rabbi subxaana wa tacaala ugu bedelay weeyaan marka tamkiinka iyo arintaa nasrigaas ilaahay baa siiyey sabirkiisa sababteeduna ku helay marka nusiibu biraxmatina man nashaa walaa nudiicu ma dayacno ajra almuxsiniina dadka wanaagga sameeyey ajarkoodana ma dayacno weeyaan yacni tawaabta ilaahay agtii ay ku leeyihiin dadka camalkooda wanaagga ku sameeya muxsiniinta la yidhaahda ilaahay kama dayaco adduuniya aakharaba wuu siiyaa weya aakharana way usii dheer tahay buu rabbi leeyahay walaajru laakhirati khayru liladiina aamanuu wakaanuu yattaquun walaajru laakhira aakharo oo maalinta qiyaamaha ah awaabteeda iyo ajrigeeduna khayrun mid khayr badan wey oo waxay ka khayr badan tahay min awaabi dunya adduunka awaabtiisay ka khayr badan tahay adduunka yani awaabtiisa qofka lagu tawaabin lahaa tan aakhare ayaa ka khayr badan yay u khayr badan tahay liladiina aamanuu dadka mu'miniinta ah oo alimaanu billahi subxaana wa tacaala la yimid rabbigooda rumeeyey dadkaasay u khayr badan tahay oo wakaanuu ahaaday yattaquuna kuwa baqo oo rabbigooda ka cabsado xaaraanta iska ilaaliyo wuxuu rabbi maaragtay xarimay ka fogaado dadkaas ayuu jazahooda ilaahay subxaana wa tacaala aakharana uu siiyaa ajirkooda tawaab weyn ayuu ilaahay camalkooda ka siinaya weya marka yani jazahan oo ilaahay uu leey walaajru laakhirati khayru liladiina aamanuu wakanuu yattaquun ajrigan aljazaau ayaa loo jeeda jazihi oo rabbi subxaanahu watacaala ku abaalmarinay jannadiisa aan dhammaanin nicmadeeda ay daa'im tahay ayadana weligeed aan laga baxayn muddadeeda ay dheer tahay ayuu rabbi ku sawaabiyaa weeyaan وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون waxaan ka soo baxnay arintii haweentii iyo wixii xabsiga ku saabsanaa wuxuu rabbi noo sheegay tamkiin in ilaahay uu siiyey nabiyulaahi yuusuf oo maarata madax ilaahay uu ka dhigay hadda dowrkii halkan waxaan ka bilaabaynaa qisada waxay ka bilaabanaysaa walaalihii shalay asagoo yaroo ilmo yaroo saqiira ahaa soo fogeeyo aabbihiiyo jecel ka soo fogeeyey godka iyo ceelka ku riday ayaa maaragtay yani qisadoodii halkan ay ka bilaabanaysa ay u imaanayaan markii abaarta ay dhacday oo baahi ay meel walba gaartay iyagoon dhalka dhulka iyo shaam iyo falastiin ayay deganaayeen halkaas ayay ka soo tageen markay maqleen nin boqora oo maaragtay caadil ah oo dadka yacni gobol kastoo laga yimaado raashinka si cadaaladoo siman ugu qaybinayo ayaa jiro markay maqleen ayay sidaa u soo baxeen ayagoo raashin doonahoo maaragtay safar ah ayay yimaadeen tiibo marka walaalihii dowrkoodii iyo siday u garan waayeen iyo marka dambe soo isku kasisiiyey arrimahaas allah nooga warrami doona subxaana wa tacaala wa jaaa waxaa yimid ikhwatu yuusufa nabiyullaahi yuusuf walaalihii baa yimid ayaa yimid oo waxay yimaadeen ilaa ardi misra masaray yimaadeen fadakhaluu calayhi yuusuf ayay u soo galeen masar ugu soo galeen markay u soo galeen facarafahum wuu gartay inay walaalihii yihiin ayuu gartay wa hum walxaalu hum ayaguba munkiruuna kuwa aan garanaynin ay yihiin lahu yuusuf aynan garanaynin yacni munkiruun waxaa loo jeedaa laa yacrifuun ma garanayaan saasaa loo jeeda ayagoonan garanaynin ayay u soo galeen marka mufasiriintu waxay leeyihiin yuusuf markii yani sababtay u garan waayeen asna uu u gartay isaga markuu ka soo tegayey ayagoo niman waaweyna ayuu ogaa oo marka yani sidaas ceel ugu riday inay ku rideen buu ogyahay ayagoo rag waaweyn oo ka soo tegay iyagoose waxay u garan waayeen maalintu iskugu dambaysay ilmo yar buu ahaa oo saqiira weeyaan yacni carruur yar buu ahaa marka ninka yar wuu garan karaa ninka weyn ninka weyn ma korayo korriin dambe u kordhayo ma jiro wuu garan karaa ninkani laakiin ilmahan yarkaahi way korayaan waa weynaanayaan markuu weynaadana waa isbedelayaan ma garan karaan marka sababtaas aysan la garanaynin marka waana midta ilaahay subxaana wa tacaala ou noogu soo sheegay suuradda bilaawgeeda markaan ka soo hadlaynay falamaa dahabuu bihi waajmacuu an yajcaluuhu fii hayaabati ljub waawxaynaa ilayhim latunabi'annahum biamrihim haada wahum laa yashcuruun yani ayagoona ku garanaynin ayaad warkooda u warrami doontaa hadda ma garanayaan baad u warrami doontaa tiibaa marka waxyigiibaa dhaboobaya weyaan wa jaaa ikhwatu yuusufa wa jaaa waxaa yimid ikhwatu yuusuf yuusuf walaalihii ayaa u yimid marka waxay yidhaahdaan walaalahaas waa tobankii nin ee maaragtay ceelka ku riday wey kii ku bahda ahaa ma ah waa walaalihii ku aabbahaya tobanka ahaa leanna waa soo marnay nebiyullaahi yacquub carruurta uu dhalay labiyo toban bay ahaayeen yuusuf iyo walaalkii midka yarka ihi baa isku hooyo ah inta kalena tobanka kale waa isku hooyo weeyaan marka kii yuusuf maaragtay la dhashay ku hooyadaa shaqiiqiisii ahaa wuxuu ku haray odaga aabbu aabbaa reebtay leanna beddelkii yuusuf ou haystaa ninkani oo inuu ka taga ma doonayo sida aan arki doonno oo qur-aanka uu nooga warrami doono marka tobankaa nin baa safar ah falastiin bay ka soo tageen waxay yimaadeen masar bay yimaadeen weeyaan fadakhaluu calayhi yuusuf ayay u soo galeen oo masar bay ugu yimaadeen facarafahum yuusuf markiiba waa uu gartay facarafahum wuu gartay maxaa yeelay liannahu faaraqahum rijaalana la yidhahda ayagoo rag waaweyn ayuu ka soo tegay weeyaan wahum walxaalu hum ayaguna munkiruuna lahu yani lahu isaga munkiruuna kuwa inkiraya ay yihiinoo aysan garanaynin yuusuf laa yacrifuunahu ma yaqaanaan weeyaan marka wuu gartay inay walaalihii yihiin marka ugu horraysuu fiiriyeyba horay buu ka gartay wey marka safarkay u yimaadeen ayuu dantoodii u oofiyey ولما جهزهم بجه- بجهازهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ولما جهزهم مركي أو دياريي يعني مركو دياري مركو دياري بجهازهم ديارين تودي مركو دياري يعني مركو دياري ديارين تودي ساسا لو جيدا ولما جهزهم يعني مركو باقي باقي أي وتين أوسيي سيدا ضدك كلام الله أبو باقي وكلا أوسيي قاسا لو جيدا مركا تجهيزك أصل أحان وحالي رهلا مركا ترى جهزت القوم تجهيزا يعني وحوية إذا هيأت لهم جهازا للسفر مركا قفك سفرك أديار يسوي يعني قفك مركو مسافر يحي وحو ديار سنيا شندديسي بركيسي وأرورسني zaadkiisoo qaadani lacagtii iyo jidka uu ku mari lahaa wixiisoo diyaarsanaya marka dadka musaafiriin bay ahaayeen wuu u diyaariyey waxay rabeen ay u yimaadeen oo aha beega ay doonayeen raashinkay doonayeen ayuu siiyey baa loo jeedaa walamaa jahazahum markuu diyaariyey bijahaazihim diyaarintoodii markuu u diyaariyey waxa ay rabeen yani waxaa loo jeedaa ay kaala lahum yani kamaa kaana yakiilu ligayrihi markuu u beegayoo beegooda uu siiyey sidii dadkii kale oo beegooda u siinayay markuu u diyaariyey shawkaaniyo kale markuu fasiraya wuxuu leeyahay almuraadu bihi huna annahu acطaahum maa طalabuuhu min almiira yani aلطacaam waxay doonayeen oo raashinkii ah markii uu siiyey baa loo jeeda walamaa jahazahum bijihaazihim raashinkay doonayeen markuu siiyey saasoo kale bay ka dhigan tahay buu leeyahay markuu u diyaariyey oo safar inay galaan ay baxaan ay laabtaan ay doonayeen qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi i'tuunii ii keena biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaaday oo min abiikum aabbihiin yani xaggiisa ka ahaado isku aabbaha aad tihiin ii keena alaa tarawna miyaanad arkaynin annii aniga uufi lkayla baagga inaan idiin kaamil yeelo idiin dhammaystiray miyaadnan arkaynin وأنا أنيقنا خير المنزلين انت وحد جساء مرتي قادو كانوا كانوا وناق بدن إنا نهي ميادنا أركينينو سيدا درتي ولكن إي كان هذا كان يعني سيدا سياقا لقى فهم أيوه مفسرين تنو أي شيغان وحبا كقوان حدث با كجر بيليه هذا وحبا كقوان مركي أي أركي أيو الله الله وهو ريست مركي أي مادين halkeeba ka timaadeen buu yidhi markaas u sheegeen halkaas Falastiin baan ka nimid markaas waxay yiraahdeen anagu waxaan nahay awlaad oo nabi ilaahi oo dhalayo yaqub la yiraahdo arurtiisi baan nahay markaas uu su'aal weydiiyo yiri idinka wax walaalo ah oo idin la dhashay ma jiraan waan idinka ahayn markaas waxay yiraahdeen ha 12 baan ahayn nin waa dhumay oo kii noogu yaraa way waa dhumay bay yiraahdeen yani saasoo kale bay yidhah waa nin naga dhumay weeyaan sidaasuu marka dhulkii iyo bannaankii duurkiibuu ku dhumayo saasoo ku dhintay bay yidhi waa halaagsamay aabbaheenna ninkuu jeclaabuu ahaa sidaa darteed midka hal mid baa haray oo shaqiiqiisa aho asaga ku hooyay ku aabba'ihi ayaa haray asagana aabbaa reebtayo wiilkaas dartiis ayuuna u reebtay maadaama kii uu jeclaa u waayey buu kan marka unsi iyo wehel ka dhiganayaa buu leeyahay sidaa markay yidhaahdeen ayuu marka yani wuxoodii raashinkoodii u diyaariyey markaasuu wuxuu leeyahay si marka uu arintaas yani walaalkii ku helabuu rabaa inuu walaalkii keena buu doonaya markaasuu wuxuu ku yidhi maadaama aad ii sheegteen walaal kale inuu jiro inaad run sheegaysaan inaad been sheegaysaan inaad ogaadaan dooniye ilaa ilaa walaalkiin ii keena buu leeyahy haddaad run warkiina aad sheegaysaan oo ilmo nebi aad tihiin oo walaal idinla dhashay ou jiro walaalkaas iila imaada oo ii keena yani sababtana waxa weeye liaclama sidqakum fii ma dakartum waxaad sheegteen inay run tahay si aan u ogaado aan ogaada ninkaa keena buu yidhi sidaasuu marka walaalka codsiga siyaaqaas uu ku yimid ee ma ahane markiiba hore kama uunan weydin leanna yuusuf inuu durbadiiba isbaro oo istusa ma doonayo inaysan garanin waa ogyahay hore inuu iska bara ma doonayo weyaan walamaa jahazahum markuu siiyey oo diyaariyey bijahaazihim wuxuu u diyaarin lahaa markuu u diyaariyey oo siiyey qaala wuxuu yidhi i'tuunii iila imaada biakhin walaal oo lakum idinka idiin sugnaado min abiikum aabbihiinna xaggiisa ka ahaaday isku aabba aad tihiin ii keena markaasuu tarkiib geliyo leeyahay ixsaanku u sameeye buu u muujinaya alaa tarawna miyaanad arkaynin annii aniga uufi lkayla beegii inaan idiin dhammaystiray miyaanad ujeedin oon idiin dhammaystiran waxba idinka nusqaaminin beegiino kaamil inaa idiin miisaam idiin beegayso uma jeedaan wa ana aniguna khayru lmunziliina inta wax marti qaada oo wax dejisaa kan ugu wanaagsan inaan nahay miyaanan arkaynin wey hadalkaas ayuu maaragta leeyahay yani waxay leeyihiin lnahu qad axsana diyaafatahum martiqaadkooda buu hagaajiyey aad buu u martiqaaday marka arrinkan waa taxriidun lahum cala lityaani biakhiihi walaalkii inay la yimaadaan ayuu ku boorinayaaye maqsad kale iyo dan kalu ka leeyahay ma jirto weyaan inuu walaalkii inay u keenaan ayuu doonaya taas wey ee mani sheegasho iyo galladaysi maaha wuxuu u sheegay hadalka taxriid bali oo ku boorin uu arrintaa ku boorinayo weyaan fain lam tatuunii bihi falaa kayla lakum cindii walaa taqrabuun markii uu tarkiibka xoogaa jeclaysiiye ku booriyey in walaalkii ay u keenaan ayuu haddana cabsi ugu daraya wuu cabsi gelinaya fain lam tatuunii haddaydnan iila imaanin bihi wiilkaas aad sheegteen idinla dashay haddaydnan ii keenin falaa kayla lakum cindii falaa kayla wax baag la yidhaahdaa lakum idinka idiima sugnaanin cindii aniga agtayda wax aan idin beegayo oon idin siinayo raashin aan idin siinayo ma jirto walaa taqrabuuni masar oo dhan ha igu soo dhawaanin ha ii imaaninina yaanan idinku arkin beledkaas aniga aan odayga ka ahay oo madaxda ka mid ahay yaanan idinku arkin saasoo kale weya marka waa nooc tarhiibka ah iyo cabsigelinu waay yacni inay abaartii way soconaysaa toddoba sana bay abaartu soconi xoolaha marka hadday ka dhammaadaan inay meelay u doontaanoo kale ma jirto markaa saasna wuu ku cabsigelinaya weyaan fain lam ta'tuunii bihi haddaydnan wiilkii iila imaanin falaa kayla lakum cindii falaa kayla beeg lakum idinka idiima sugnaanin cindii aniga agtayda walaa taqrabuunii hana ii soo dhowaaninoo yacni maaragtay beledkaan iskugu kaayi keenina weyaan qaaluu marka waxay yidhaahdeen sanuraawidu waan dalbaynaa waan doonaynaa canhu wiilkaas abaahu aabbihiisaan ka doonaynaa aabbihii baan ka dalbaynaa wainaa annaguna la faaciluuna kuwa samayn baan nahay oo falayo waxa aadna amrayso oo ah inaan wiilkii keenno waa samaynaynaa waan yeelaynaa bay yidhahdeen marka muraawadada halkan waxaa loo jeedaa yani waxaa loo jeedaa almukhaadacatu waalixtiyaal yani waa xeelad iyo waxaan wax ku doonaynaa dhagar iyo maarata wax lamid ahaan ku raadinayna lanna inuusan siinaynin odayga way ogyihiin odayga yani uu og yahay yuusuf waxay ku sameeyeen mar labaad wiilkii la dhashay nasii inaysan odayga uusan ka yeelayna ogyihiin marka muraawadada sidaasa uga cabiraya macnaheedu waxa weeye sanukhaadicuhu wanaxtaalu fi intizaacihi min yadi yani waa xeelaysanaynaa habkii aan aabbo uga soo qaadi lahay wiilka ayaana aabbihii xeel ahaan u weydiisanaynaa wy qaaluu waxay yidhaahdeen sanuraawidu waan dalbaynaa canhu wiilkaasi abaahu aabbihii baan ka dalbaynaa oo nabiyulaahi yacquuba ayaan xeelad ahaan uga raadsanaynaa yani saan uga soo qaadi karno wainaa anaguna la faaciluuna kuwa samayn baan nahay fii ma amartanaa bih wixii aadna fartay waan la imaanaynaayo waan kuu samaynaynaa ballantaas markay qaadeen oo wiilkii waan keenaynaa weyaan hadalkaa markay ballanta qaadeen yo haddana tarkiib kale sii gelinaya wax kaloo sii jeclaysiinaya wuxuu sameeyey nabiyulaahi yuusuf xoolihii ay wateen waxay la yimaadeen ay wateen badeecadii ay ku gadanayeen badeecadii inay ku gataan ay doonayeen culammadu waxbay hadba waxbay ku sheegaan waxay wateen yani daraahim bay wateen oo fida ah qalinka ah lacagta dirhamka oo fidada ah ayay wateen bay qaar leeyihiin qaar culammada ka mida maya waxay wateen kaba iyo yani waxaan iidaamka la yidhaahda wax lagu goosaarta iyo yani saliid saliidda iyo waxaasoo kale ayay wateenoo badeeca inay badeeca ku badashaan bay doonayeen waxyaala saasay yidhahdeen calaa kulli xaal waxay tahayba badeecadii ay wateen oo ay rabeen inay wax ku badashaan ama wax ku gataan ayuu markii yani loo beegayey iyo ninkii khaadimka ahaa ee meesha ka shaqaynayey yuusuf la shaqaynayay gacan yarihiisii ahaa ayuu amray wiilashii la shaqaynayo yidhi nin walbaba kiiskiisii oo wato raashinka ugu rideen alaabtuu la yimidna u geliya yani saasuu odhanaya xoolihii u celiya ha ka qaadinin yaa laga qaadin buu yidhi marka wuxuu rabaa markay xagga tagaan oo ay furaan markay dhulkooda tagaan oo jawaanadii ay wateen ay furaan oo ay arkaan marka waxoodii oo loo soo celiyey inay ballanta oofiyaan oo walaalkii sidaas ay ku keenaan buu doonaya sababta waxa weeye ay hadalka u leeyahay mufasiriintu dhowr macnoba way ku sheegeen inuu nimankan inay soo noqdaan wiilka keenaan doonayo waa maqsad oo ka mid ah sababaha uu celiyey qaar kale inuu tuso karamkiisa iyo deeqsinimada iyo sida xushmada iyo oo u sameeyey inay arkaan uu doonayana way yidhaahdaan laakiin waxaa ka fiican macnaha ah wuxuu nacay oo yani maaragtay aan wax wanaagsan ahayn aabbihii oo baahan walaalihii oo baahan inuu asaga oo maanta boqor ah oo meeshii joogo inuu xoolahoodii isagu qaato ciwad ahaan uu saa raashin u siiya aabbihiisoo baahan wax dhacaya maa taasuu nacay marka aabbihii inuu badeecadii u celiyo buu doonay bay leeyihin waana shay wanaagsan wey leanna xaqay ku leeyihiin waa waalidkiisii walaalihii weeyaan markaasuu wuxuu yidhi wa qaala nabiyulaahi yuusuf wuxuu yidhi lifityaanihi yani wiilashiisii oo shaqaalaha u ahaa wey oo raashinka u beegayey ayuu wuxuu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum badeecadii amankii iyo xoolihii qiimihii ay wateen wixii ay wax ku iibsan lahaayeen waxaad yeeshaan fii rixaalihim alaabtoodii dhexdeedii yeela yani maaragtay rixaalka yeey ay soomaalidu tiraahdaa yani waxay wateen alaabteedii baa loo jeedaa alaabtay wateen dhexdeedii yeela wey lacallahum kolka waxay mudan yihiin yacrifuunahaa inay gartaan goorma idanqalabuu hadday laabtaan ilaa ahlihim ahalkooda markay u noqdaan badeecadoodii inay tahay inay gartaan ayay markaasi mudan yihiin wy kolkaa lacallahum waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo noqdaan mar labaad oo masr kusoo laabtaan ayaa suuragal ah taasoo ka yarjicu ilaa misra inay masr usoo noqdaan darteed ayaa la arkaa buu leeyahy marka qaala lifityaanihi ijcaluu bidaacatahum waxaa kaloo la akhriyaa qiraa'o kaleeto wa qaala lifityatihi ayaa la akhriyaa lifityatihi yani maaragtay waxaa akrinayo naafic iyo abu camar iyo ibnu caamir iyo caasim oo riwaayata shucba ah ayaa lifityatihi akhriyaan marka waa isku macno un wey quraada inteeda soo hartana lifityaanihi bay akhrinayaan marka lifityatihi iyo lifityaanihi haddaad tidhaahdo laba luqo oo wanaagsan wey labada luqoba waa jiraan lanna markaad tidhaahdid asibyaan sooma tidhahdid carruurta yararka waxaa kaloo la yidhaha asibya sibyatuna waa la yidhaha asibyatu iyo asibyaanu kale bay la mid tahay wey macnahaasoo kale weeyaan marka shaqaalihii baa loo jeedaa alfityaan ama alfitya waxaa loo jeedaa waa khudaamtii shaqaalaha ahaayo beegayo kaylka keylka u samaynaya nabiyullaahi yuusuf wey wa qaala wuxuu yidhi lifityaanihi dhallinyaradii u shaqaynaysay ee shaqaalaha ah ayuu wuxuu ku yidhi ijcaluu yeela bidaacatahum badeecadoodii waxaad yeeshaan albadaaca waxaa la yidhahdaa althamanu aladii wasaluu bihi min bilaadihim liyashtaruu bihi acaam yani waxaa la yidhaahdaa amankii iyo xoolihii ay la yimaadeen inay raashinka ku gataan ay doonayeen marka waa badeecadii ay wateen weeyaan fii rixaalihim yani maaragtay alaabtoodii dhexdeedu yeela rixaalna waxaa la yidhahda waa jamcu raxlin raxlina waxaa loo jeeda alamtica baa la yidhahda alraxlu waa mataacda baa la yidhahda alaabta weeyaan dhexdoodii jawaanadii ay wateen iyo oo raashinka ay ku shuban lahayd dhexdiisa geliya buu yidhi lacallahum yacrifuunaha waxay mudan yihiin inay gartaan idanqalabuu ilaa ahlihim markay dadkooda u noqdaan oo ay shaam tagaan oo falastiin ay tagaan inay gartaan badeecadoodiioo loo soo celiyey inay tahay lacallahum marka haddana waxay mudan yihiin yarjicuuna inay soo noqdaan oo masar ay ku soo laabtaan markay ogaadaan in xoolahoodii loo soo celiyo axsaan loo sameeyey inay soo noqdaan baa la arkaa sidii bay marka ku baxeen aabbahood bay u tageen masar way ka tageen waxay tageen falastiin falammaa rajacuu ilaa abiihim aabbahood oo nabiyulaahi yacquub ah markay u laabteen qaaluu waxay yidhaahdeen yaa abaanaa aabbahayo munica waa la diiday minaa annaga waxaa naloo diiday alkaylu baagii baa naloo diiday raashin dambe in nalaka gado waa naloo diiday ee fa arsil dir macanaa annaga la jirhkeenna akhaanaa walaalkeen dir walaalkeen oo ninkaa yar ah oo yuusuf ka hooyada ahaa nagu dir na dir hana raaco nagtal aan soo beeganne beeg aan zaa'ida aan helne yacni waxaa nala soo beegtee na dir wey raashinkaas aan soo qaadanne wa innaa annaguna laxaafiduuna kuwa xifdin baan nahay lahu wiilkaada kuwa kuwa xifdin baan nahay mufasiriinta magaciisa banyaamiin iyo waxbay ku sheegaan laakiin hadda wax magaciisa nooga xiran ma jiro yani saasoo kale bay yidhaahdeen wainaa lahu laxaafiduun waanu kuu xifdinaynaayo waa yani wiilkaa ballan baan kuu qaadaynaa inaan kuu xifdinno hadalkaas bay yidhaahdeen weeyaan hadalkaas ballantaas bay qaadeen inay wiilka xifdinayaan waxayna u sheegeen haddaysan sidaas yeelin oysan wiilka uusan raacin oysan masar la tegin mar dambe inaysan beeg helin maxaa yeele waxay xusayaan hadalkii nabiyullaahi yuusuf uu yidhi fain lam ta'tuunii bihi فلا kayl لكم عndيi ولا تقربوuن تhdيidkaasay u jeedaan sidaasay marka uleeyihiin n maaragtay beeg waana loo diiday marat mar dambe in waxna loo beego فalama raجacuu markay laabteen ilىa abiihim aabbahood ay u noqdeen qaaluu waxay yidhahdeen yaa abaana aabbaheeno aabbahayow munica mina اlkaylu raashinkii gadistiisii nalaka iibin lahaa waana loo diiday waana laka manciyey ee faarsil dir macana annaga la jirkeenna akhaanaa walaalkeen dir bay yidhahdeen walaalkeen yani maaragtay nagu dar nagtal aan beeganne marka nagtal waa jawaabulmriga oo min arsil ah jawaabteedii weeyaan walidaalika ayay naafic ibnu kaiir iyo abu camar ibnu caamir iyo caasim quraada intooda badan nagtal nuun bay akhriyaan nagtal aan soo beeganne e yani acaamkii iyo raashinkii aan beeganne xamse iyo kisaa'i keligood ayaa waxay akhriyaan faarsil macanaa akhaanaa yaktal ayay akhriyan yabay akhrinayaan walaalkeen dir yaktal ha beegto sidaan anaga u beeganayno kaleeto hanoola soo beegto raashinkaas soo qaate hadalkaas bay yidhahdeen wainnaa annaguna laxaafiduuna kuwa ilaalinoo wiilkii kuwa ilaalin baa nahayo in dhibaato ay gaarta baan ka xifdinaynaa marka aabbu ha ka baqin wey nabiyulaahi yani maaragtay yacquub arintaas waa hadalkii markii uu yuusuf yacni ay ka dalbayeen hadalkii ay walaaluhu ku yidhaahdeen waa taas wey tii lafteedii ayay maaragtay la mid tahay wey waxay yidhaahdeen yani maaragtay qaaluu ya abaana maa laka laa ta'manna calaa yuusuf maa laka laa ta'manna calaa yuusuf wainaa lahu lanaasixuun arsilhu macanaa hadan yartac wayalcab wainaa lahu laxaafiduun waa ilaalinaynaa bay yidhahdeen tii oo kale u weeyaan hadalkii oo kale bay ballan qaadeen nabiyullaahi yacquub wuxuu dareemay tii oo kale yuusuf waxay ku sameeyeen inay ninkaan inay ku sameeyaan ay doonayaan ayuu u qaatay lanna sidii bay yidhahdeen yuusuf waa xifdinaynaabay yidhahdeen kanna waa kuu xifdinaynaabay ku yidhahdeen muxuu ugu jawaaba marka qaala hal amanukum calayhi ila kamaa amintukum cala akhiihi min qabl qaala nabiyullaahi yuusuf wuxuu yidhi hal amanukum miyaan idin aaminaya ama kayfa amanukum seen idin aaminaya calayhi ay calaa hada lwaladi wiilkan see baan idinkugu aaminaya yani ma idin aaminayo wy marka yani istifhaamka bimacna nafyi laa aamanukum idinma aaminayo ilaa kamaa amintukum sidii aanu idinkugu aaminay oo kale mooye calaa akhiihi walaalkii min qablu horay aan idinkugu aaminay yuusuf sidaan idinkugu aaminay mooye wax kale idin aamini maayo shalay waa idin aaminay waxaad tidhahdeen wainaa lahu laxaafiduun nagu dar wiilka waa idinku daray way khiyaanteen iima ednan xifdinin haddana sidii oo kalea doonaysaan weyan marka idinku dari maayo idinma aaminayo wy saasuu u jeedaa weyan yani marna idinma aaminayo khiyaanadii yuusuf ay ugu samayseen baad kana igu samaynaysaa marka idiima dhiibayo qaala nabiyullaahi yacquub wuxuu yidhi hal amanukum ay maa amanukum idinma aaminayo calayhi wiilkan oo maaragtay yuusuf walaalkiiya idiin aamini maayo ilaa kamaa amintukum sidaan idiin aaminay calaa akhiihi walaalkii aan idinkugu aaminay oo yuusuf ahaa min qabl hore a idinkugu aaminay mooye si kale idinkugu aamini maayo hadalkaasuu leeyahay yani ibnu kaiir oo kale marku maaragtay u fasiray wuxuu leeyahay hal antum saanicuuna bihi ilaa kamaa sanactum biakhiihi min qabl yani wax kale miyaad samaynaysaan walaalkii waxaad ku samaysaan unbaad ku samaynaysaan weyaan wax kaloo samaynaysaan lama arko hadalkaasoo kalebuu ku fasiray imaam lbaqawi markuu fasiray wuxuu leeyahay kayfa aamanukum calayhi وقد فعلتم بيوسف ما فعلتم سين دين آمنية idinko yuusuf waxaad ogeydeen ku samayseen miyaan haddana kan idiin aaminaya ma dhacayso wey macnaheedu waxaa weeye marka istifhaamku waa bimacna nafyi waay idiin dhiibi maayo idinma siinaayo markaasu wuxuu yidhi fallaahu khayrun xaafida wahuwa arxamu araaximiin fallaahu alle ayaa khayrun khayr badan xaafidan yani xifdinta min jihati alxifdi xagga xifdinta allah baa ku khayr badan oo waxay ka khayr badan tahay xifdintayda aniga aan wiilka xifdisto iyo idinka aad xifdisaan ama cid kale ay ii xifdisaa ilaahay baa maaragtay ka khayr badan oo ka wanaag badan xifdigiisa weeyaan marka ilaahay baan weydiisanay inuu aniga i xifdiyo weeyaan wa huwa allah arxamu araaximiina inta naxariisata allah u naxariista badan weeyaan marka wuxuu allah yacni wuxuu wa arxam waalidka ayuu ka naxariis badan yaho awlaadiisa asaga uga naxariis badan Allah subhanahu wa ta'ala arhamur rahimin aniga Allah waxa way waa iiga rahmad badan yahay awlaadayda saas u jeedaa weeyo marka fallahu khairun hafiza yaani marka hafidan aan rahna tamyiiznima ku nisbinayna min jihati al-hifd ba oranayna tamyiiznima ayaa hafidan markaan rahno yaani ma waxa u jeedaa markii la yiraahdo fallahu khairun hafidan waxaan ku nisbinaynaa ha yaani حافظا حالنا ما كنا سبنين فالله الله با خير خير بدن حافظا يعني حال كونه حافظا أصغر من حافظ أه أيو ربي ما رأيتي خير بدن حق حفظك مركا حافظا قراءة مركا الأخرينه وحال كنا سبنين حال حال أهانا كنا سبنين ناوية قراءة أسنا وقراءة حمزة إيه كسائي إيه حفص عن عاصم oo xafsa kaliya riwaayadiisa ah weeyaan quraan inteeda soo hartay waxay akhriyaan fallahu khayrun hifdha intaas bay akhriyaan fallahu khayrun hifdha markii hifdan aan raahno baan tamyiiznimo ku nasbinayna fallahu alle khayrun allihi khayr badan way hifdha min jihati alhifdhi xagga hifdhiga iyo ilaalinta allah baa ku hifdin badan marka mufassiriintu waxay leeyihiin نبي الله يعقوب مركو هذا فالله خير حافظا أوليه وحوية وعن ماشي وحيليه وحكو جيرو إدمار باكو جيرو وحباكو قرصون بأورنيا أو مثلا نبي الله يعقوب إلهي بو تلاسارتي أرنتي إلا وحالي إلمه بيك إلي مايا تدكي بيك إلي مايا أبارنا والوجرة راشين والو باهية نين كانوا والو حريو إنو كانوا هدويسن إني كانان ويكو خسبيين هدينا كانين بيك إلي مايا sidaas darteed buu wuxuu goostay ilaahay inuu tala saarto subxaanahu wa tacaala allah ayuu talada u dhiibtay walidaalika shawkani raximahu llahu markuu aayaddan fasiraya wuxuu leeyahay walamaa wakkala yacquubu xifdahu ila allahi subxaanahu xafidahu waarjacahu ilayhi walamaa qaala fi yuusuf waakhaafu an ya'kulahu diibu waqaca lahu min alimtixaani maa waqac yani hadalka hadal fiican wey maalintii nabiyllaahi yuusuf يعني مركي أو أي دهان أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون مركي يرهدين نبي الله يعقوب محويري يعني وحوير وأخاف أن يأكله الديب إنه ييجي عنان كبقى يابو حدنا مركي ويل كان دهان أرسل معنا غد أرسل معنا أخانا نقتل وإنا له لحافظون وحوير فالله خير حافظ مركي شو كان وحولية يعقوب مركو حفظك ويلك oo ilaahay u tala saartay allah waa u xifdiyay waana ugu soo celiyay wiilka waa u imaan doona laakiin markuu yiri waa khaafu an yaakulahu dhibu uusan ilaahay u tala saaranin imtixaanaad fara badan la mariyay waata dhibka yuusuf oo soo maray weeyaan odagana waa ku dhibtooda nabiyullaahi yacquub laftiisii wey wahuwa allahna arxamu raaximiin inta naxariisata allah u raxmada badan waa kan ugu naxariista badan weeyaan marka sidaa darteed waxaan allah maaragtay raxmadiisa inuu iigu naxariisto da'dayda weyninkeeda dacfigayga jacaylka aan ilmahayga jeclahay inuu iigu naxariisto baan ilaahay weydiisanaya wey hada wabillahi tawfiiq sal allah sallam calaykum